halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
ciid wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha ay tahay juun shan sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo sahre cabdi axmeda saacaddu waa lixda iyo barkii subaxnimo afrikada bari
qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobey oo ka digtay in malaayiin qof oo soomaali ah ay saamayn doonto abaaro hadda ka jira soomaaliya sidoo kale waxaaad maqli doontaan mas-uuliyiinta deegaanka mandheer ah ee dalka kenya oo sheegay in ciidamada kenya ay kula kacaan dadka deegaanka xadgudubyo ciqaabeed marka weeraro al-shabaab ay geystaan dadka amniga mas-uulkaa security ee loo xilsaaray inay u soo jeesteen inay cunaqabateyn ka xun ee tan al-shabaab ay ku hayso ummadda inay saaraan ummaddan taasoo ka mid ah meel walboo bombaano ay ka kacdo meesha villajeka ugu dhow oo meesha ku yaallo in militariga ay mar walbo ay tumaan oo si xun loo galo waxaan sidoo kale idiin haynaa biyo go'doomiyey deegaano ku yaalo puntland oo sababay in ganacsigii uu joogsado qodobadaasiyo kuwo kaleba idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ismarinwaaga siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka suudaan ayaa wuxuu sii fogeeyey talaadadii shalay ahayd iyadoo dadka u ololeeya dimuqraadiyadda dalkaasi inay ka dhacdo ay dideen qorshe ay wateen milatariga kaasi oo sagaal bilood gudahood ay sheegeen in doorasho lagu qabanayo xiisadda ayaa sii kacday caasimada khartuum waxaana la arkayay ciidamada oo si weyn u sugaya ammaanka goobaha ay degan yihiin waxaana sidoo kaleeto jira in dadka dibadbaxyada waayadanba soo waday ee meelaha qaarkood isugu soo ururayaan waxaa sidoo kaleeto la sheegay in soddon iyo shan qof la dilay maalintii isniintii aynu kasoo gudubnay wariye usoo hadlay v o eda ayaa sheegay in ciidamada milatariga ay durbaba goobo ka mida goobaha dadka banaanbaxyada ay ku sameynayeen ay iyagu tageen islamarkaasina ay ka dhacday dilalka dadkaasi rayidka ah waxaa qaramada midoobey ee sheegtay inay dusha kala soconayso xaaladaha wadankaasi gaar ahaana xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa afayeen u hadlay waxa uu sheegay in xaalada ka jirta suudaan ay maalinba maalinka ka dambeyso ay tahay mid sii kacayso laakiinse qaramada midoobey oo qabta walaaceed ay isha ku hayso
wasaaradda caafimaadka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo ayaa sheegtay in in ka badan laba kun oo kiis oo la xidhiira cudurka dilaaga ah ee ebola laga helay dalkaasi dhaca bartamaha afrika dowladda ayaa sheegtay in cudurka ay ilaa iyo hadda u dhinteen dad gaaraya hal kun saddex boqol lix iyo afartan qof taas oo ka dhigtay tiradii labaad ee ugu badnayd ee uu cudurkani dilo taariikhda isniintii wasaaradda caafimaadka ee dalka gongo ayaa sheegtay in keliya shan boqol sagaal iyo soddon qof laga daweeyey caabuqa keena xanuunkan safmareenka ah taasi ayay wasaaraddu sheegtay in ay ku timid kadib markii horumar laga sameeyey amniga iyo cudurka oo aad loo xakameeyey wakaaladda wararka ee a f b ayaa ku warantay in weli ay maleeshiya hubaysan khatar ku hayso shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya cudurka ebola maleeshiya hubaysan ayaa dishay shan ka mid ah howlwadeennada caafimaadka dhowaan
dhegeysanaysaan washington subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaal qaramada midoobey ayaa waxa ay ka digtay haddii aan ku bilowno in shan malyan oo qof iyo afar boqol oo kun oo soomaali ah ay saamaysay abaaro sii xumaanaya oo ka jira soomaaliya kuwaasi oo halis ugu jira ayaa layidhi dadka in bisha soo socota ay wajahaan cuntayari aad u daran haddii aanan si degdega loo helin gargaarada naf badbaadintaay u baahan yihiin warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada jeneef kasoo dirtay wariyaha v o eda lisa shalain waxaase soo jeedinaya nuyor xasan nuur bukhaari
hay-adda qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobey waxay ku warantay in abaarahani oo la xiriira arrimo dhinaca cimilada ah ay noqdeen kuwo ku soo laablaabtay soomaaliya tani ayaa sii muujinaysa xaaladda malaayiin qof oo ay mar hore soo barakiciyeen colaadda gaamurtay ee ka taagan soomaaliya masiibadani ayaa imaanaysa xilli ay soomaalida bilaabeen inay ka soo kabtaan saameyntii ay ku reebtay abaar socotay muddo laba sano ah oo soo dhammaatay sannadkii labada kun toddoba iyo tobankii abaartaasi waxay ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan in ka badan hal milyan oo qof si ay u raadsadaan cunto biyo iyo shaqo u n h c r ayaa ku warantay in abaarta hadda ka jirta qaybo ka mid ah soomaaliya ay ilaa iyo hadda ku barakaceen dad gaaraya konton kun oo ruux afhayeen u hadlay hay-addani oo lagu magacaabo babar baloch ayaa sheegay in cuntayarida ay mar hore bilaabatay isaga oo ka digay in wakhtigu uu aad u yaryahay si loo gaaro dadka ay saamaysa abaarta waxa uu intaasi raaciyey in wixii lagu gaaro bisha soo socota ay xaaladda aad uga sii dari karto v o eda ayuu u sheegay in xaaladda laba milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo soomaali ah ay hadda la liitaan gaajo una baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo oo deg deg ah khatarta dhimashada iyo khataraha kale ee ay wajahayaan dadka barakacay iyo kuwa ay abaartu saamaysay waa mid dhab ah haddii aanan wakhtiga ku habboon lala gaarin gargaar waxay dadku bilaabi karaan inay dhintaan waa in aanan hilmaamin sannadihii lasoo dhaafay dadaallo ay muujiyeen bulshada caalamka iyo maamulada deegaanada iyo qof walba oo wax ka geystay waxaa laga hortegay macluul laakiin taasi ma dhacdo sannad walba sannadkii labada kun koob iyo tobankii abaar iyo macluul ku dhifatay soomaaliya ayaa waxa ay dishay in ka badan rubuc milyuun qof kalabar dadkaasi waxay ahaayeen carruur ay da'doodu ka yareed shan sano hay-adaha qaramada midoobe waxay isku raaceen in masiibadaasi laga bartay casharro afhayeenka u n h c r barbar balooj waxa uu sheegay in wixii lagula tacaalay abaartaasi mar kale la adeegsan karo hase yeeshee aanan howlo bini'aadanimo la xiriira aanan hadda la fulin karin haddii lacagaha loo baahan yahay in lagu gargaaro ama cuntooyin loogu iibiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen aanan si dhaqso ah loo helin qaramada midoobe waxay sheegtay in hadda keliya boqolkiiba labaatan la helay toddoba boqol iyo toban milyan oo doolarka maraykanka ah oo gargaar deg deg ah loogu iibin rabo dadka ay saamaysay abaarta hadda ka taagan soomaaliya
warbixintii wariyaha v o eda xarunta qaramada midoobey ee jeneef ay kasoo dirtay liisa shalayn oo uu soo jeedinayay nuur xasan nuur bukhaari ayay taasi ahayd
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a maalinta shanaad ayaa boqolaal gaadiid u badan kuwa xamuulka ah waxay ku xaniban yihiin inta u dhexaysa magaalooyinka qardho iyo garowe kadib markii wadada halbowlaha ah ay gooyeen rabab mihigaan ah oo puntland ka da-ay nuux muuse burjeeb ayaa warbixintan noo soo diray
gaadiidkan xamuulka oo dhammaantood ah kuwa sida badeecado kala duwan ayaa ka soo baxay magaalada boosaaso muddo ku dhow toddobaad waxaanay ku xayiran yihiin inta u dhexaysa qardho iyo garowe waddada ayaa dhowr meel ka go'day meel garowa ka xigta dhanka bari ilaa konton iyo shan kilomitir waxaana arrintaasi ay sababtay in gaadiidku ay xayirmaan dadkan ay bilaabaan inay lug uga gudbaan meelaha ay waddadu ka go'an tahay taasoo keentay in baabuurta labada dhinac ay bilaabaan kala wareeg gaadiidkan xamuulka oo ku kala socday deegaanada puntland gobollada dhexe etoobiya ilaa qaybo ka mid a somalilan iyagoo toos uga yimid dekedda magaalada boosaaso ayaa ku kala xaniban meelo kala duwan oo ay waddadu ka burburtay rakaabka la socda gaadiidka yaryar ayaa bilaabay in ay lug uga gudbaan meelaha ay waddadu ka go'an tahay dadka waxay muujinayaan dulqaad waxaana ay marayaan meelo khatar ah oo ay ku adag tahay inay ka gudbaan carruurta iyo haweenka iyagoo alaabadooda gacanta ku sitaa waxaana ku adkayd in ay la hadlaan warbaahinta dad badan oo aan la kulmay inkastoo madaxda hay-adda waddooyinka puntland ee b h a ay sheegeen in ay wadaan dadaallo dib loogu hagaajinayo waddadan oo muhiim u ah isu socodka islamarkaana lagu kala fududaynayo gaadiidka xaniban haddana dadku waxay ka walaacsan yihiin inay waqti badan qaadato dib u hagaajinta waddada dhanka kale marka laga eego roobabkan guga ah ayaa meesha ka saaray walwal weyn oo laga qabay in abaaro ay ku dhuftaan puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhegeystayaal warbixintaasi oo muuqaal ah waxaad ka heli kartaan bogga v o a soomaali ee facebook
mas-uuliyiinta ismaamulka mandheere ee dalka kenya ayaa ciidamada ammaanka dowladda kenya ku eedeeyey inay dadka deegaankaasi u geystaan dhibaatooyin ay ka mid tahay kuwa al-shabaab ay geystaan kuwo la mid ah ee gobolka ka dhaca waxayna sheegeen in marar badan ee weerarada ka dhaca ismaamulka mandheere ee ciidamada jirdillo iyo sidoo kaleeto dilba ay kula kacaan dadka shacabka hadba goobta weerarka ka dhaco ay kula kulmaan wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa warkan kasoo diray nairobi inta badan weerarada ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geystaan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya gaar ahaana ismaamulka mandheera waxa ay saamaynta ugu badan ay ku yeelataa dadka ku nool deegaanadaasi dhibaatooyinka dadka deegaanka mandheera ka soo gaarta weerarada al-shabaabka sokow waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin isdabajoog ah oo ay dadka deegaanka ismaamulka mandheera ay kala kulmaan ciidamada dowladda kenya kuwaasoo howlgallo ay kaga filcelinayaan weerarada maleeshiyaadka al-shabaab ay ka sameeyaan magaalada mandheera iyo sidoo kale deegaanka ismaamulka mandheera cali ibraahim rooba guddoomiyaha ismaamulka mandheera oo shalay ka hadlayay munaasabadii ciidda ayaa ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ku eedeeyey inay dhibaatooyin kala duwan ay dadka deegaanka u geystaan marka ay dhacaan weerarada ama qaraxyada ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geystaan gobolka kuwii dadka amniga mas-uulkaa security loo xilsaaray inay u soo jeesteen inay cunaqabateen ka xun ee tan al-shabaab ay ku hayso ummadda inay saaraan ummaddan taasoo ka mid ah meel walboo bombaano ay ka kacdo meesha villageka ugu dhow oo meesha ku yaallo in militariga ay mar walbo ay tumaan oo si xun loo galo arrintaasoo intaasoo meel militariga ay dad ku dileen laba jeer bay elram dad ku dileen dadka dhaawaca lagu dhaawacay garsasaala laba qofaa ka dhimatay fino intaasoo qof baa lagu dilay intaasoo jeer baa village ku dhow meelaha lagu baabi'iyey arrintan argagixisada dowladaha adduunka oo dhan ay iskugu imaadeen oo ay kari waayeen ciidamada ammaanka dowladda kenya oo ka hortegaya weerarada ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dhanka xuduudda mandheera ayaa joojiyey isu socodka ganacsiga ee labada magaalo ee beled xaawo iyo mandheera ciidamada ayaa qabta kadibna guba haddii ay gacanta ku dhigaan alaab ganacsi oo ka soo gudbaysa dhanka beled xaawo waxaana arrintaasi ka dhashay sare ukac xoogan oo dhanka miciishadda ah cali ibraahim rooba ayaa sheegaya in weerarada kooxda al-shabaab iyo howlgallada ciidamada ammaanku ay saameyn weyn ku yeelatay nolosha deegaanka taasna waxaa ka sii xun boodharkan oo lagu magacaabay in la xiray boodharkii oo musuq maasuq awgeed alaabta ay iska soo galayso oo xiritaankaas uusan jirin oo dowladdana musuq maasuqa dadka qaato askarta dowladda ay tahay askartii oo musuq maasuqa qaadataa haddana doqoshyaasha yaryaroo dukaamaha ah inay aadaan ay weydiinayaan alaabta intay idinka soo gashay alaabtii haddii lacag ay bixin waayaan in lacagtii xoog lagu ama alaabta laga qaado ama lacag dheeriya laga sii qaado alaabtii la qaadana in la gubo oo shicibkiina hadda cunaqabateen cun la saaray oo taasna ay ka socoto dowladda waxa uu guddoomiyaha ismaamulka mandheera cali rooba uu sheegay in dhaqaalihii ay ku qaban lahaayeen mashaariicda horumarineed ee deegaanka loo diiday taasoo uu sheegay inaan loo dulqaadan karin in hadda noloshaba in ummadda soomaaliyeed oo meesha degan aysan degin baa loogu talagalay oo arrintaasoo dhib noo ah annaga aan dhahnay bal intaasoo jeeroo dadka lagu dilay waxaan dhahnay bal dadka aan kontarool garayno dadka aan dejinno ba dadka aan wax u sheegno waxay gaartay heer haddadan dhismaha lacagta dowlad goboleedka soo galayso in naloo diido inaan horumar ku samayno countigan oo waxbaba la dhisi karin oo ninka arrintaas soo bixina khabardaar nairobi iska fadhiya uu leeyahay way iska xidhan tahay shaqadayda maa marka waxaan leenahay annaga uma dulqaadan karno meesha aan kaga durqi lahayn meesha ugu dambaysan taagana inaan baaba'ana maahane wax noo hara ma lahan waxaana ku go'aan gaarnay in tala quman aan samayno mas-uuliyiinta reer mandheer oo idil aan kulan samaysanna shicibkana aan iskaashanno weerarkii ugu dambeeyey ee ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha ismaamulka mandheera kenya waxa uu dhacay habeenkii talaadada halkaasoo weerar ay ku qaadeen ciidamada kaydka ee kenya ay ku dileen hal askari halka weerarkaasi iyagana looga dilay laba ka mid ah maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday waxaana weerarkii kan ka horreeyey uu gudaha magaalada mandheera ka dhacay laba iyo tobankii bishii abriil halkaasoo dablay hubaysani ay ka afduubteen laba dhakhtar oo u dhashay dalka kuuba kuwaasoo ilaa iyo hadda ay maleeshiyaadka al-shabaab madax furasho ahaan ugu haystaan gudaha soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
ciid wanaagsan dhegeystayaal haatanna suudaan qalalaaso ayaa weli ka taagan dalka suudaan tan iyo markii ay ciidamada milatariga dileen ku dhowaad afartan qof isniintii aanu kasoo gudubnay dadka la dilay ayaa ka mid ahaa mudaharaadayaal muddo toddobaadyo ah hordegana xarunta taliska milatariga uu ku leeyahay magaalada khartuum talaadadii shalay ururada rayidka ah ee hogaaminaya kacdoonka suudaan ayaa diiday qorshe uu milatariga soo gudbiyey oo ah in muddo sagaal bilood gudahood ah ay ku qabtaan doorasho haddaba saare cabdi axmed oo stuudiyaha igu heleysa ayaa khadka telefoonka ee masar kula xiriirtay cabdi yaasiin axmed yool oo ka faallooda arrimaha carabta walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay arrimahan suudaan ka dhacaya ee lagu laayay dadkii banaanbaxa ahaa ee kasoo horjeeday golaha milatariga xukumaya dalka suudaan waxay ahaydeen arrin in badan ba la sugayey waxaanad moodaa arrinta suudaan inay qaaday yacni tallaabadii masar ay samaysay laba kun iyo saddex iyo tobankii milatariga dalka masar suudaan waxay rabaan inay sida masar oo kale ay dalka uxukumaan sidan ogdhan oo kale libiya wax ka dagaalameen nin layihahdo khaliifa xaftar suudaan ninka ugu awooda badan milatariga maxamed oqlo ninka la yidhaahdo oo ah nin inta badan maleeshiyaad haysan jiray ka dagaalami jiray gobolka daarfuur waxaad moodaa in xulafada khaliifka ay hogaamiyaan sacuudiga iyo imaaraad ay ku khasbaan in toodu ay socoto waa garta waxaa jirta in wadahadallo hore looga sii hadlayay oo ayagana qayb ay ka ahaayeen oy wadeen maxaa weeciya wadahadaladii marka ay uga noqdeen milatariga hadda taa waxaa keenay oo loo saadaalin karaa labada nin ee milatariga xukuma ninka cabdifataax burhaan la yidhahdaa wiigii hore wuxuu booqday dalka masar halka ku-xigeenkiisuna uu booqday suudaan uu booqday dalka boqortooyada sacuudiga uu kula kulmay dhexal sugaha maxamed bin sulmaan marka waxay u eg tahay in xaggaa fariin looga soo dhiibay oo la rabo in madaxa la iskaga taago dadka banaanbaxayaasha oo xoog lagu mariyo waxay rabaan milatariga dalka suudaan sian la soconaba dalka suudaan waa dal xuduud badan laleh ee dalal badan oo afrikaana wuxuu kaloo muhiim u yahay qulqulka muhaajiriinta ku socota qaaradda yurub marka waxaad moodaa in ay dalalka reer galbeed ay inta badan ay ugu dambeeyaan arrimaha suudaan wadamada khaliijka waxaana socon doonta waxay rabaan milatariga dalka suudaan iminkana waxaa bilaaban doonta qorshe ah in lagu qabqabto dhammaanba dadka hogaaminaya banaanbaxayaasha oo ay ugu horeeyaan islaamiyiinta ikhwaan almuslimiin kooxaha salafiyiinta iyo kooxaha kale la yidhaahdo ishtiraakiyiinta oo ah ururo isu tegay oo ah dadka mihnadlayaasha sida dhakhaatiirta injineerada dadkaas u badan hadda ilaa hadda arrinta suudaan lama odhan karo itijaahi saxda ahaa ee dadka banaanbaxa ay rabeen ee ay ku rideen xukunkii hore cumar al-bashiir miraheedii baa la goostay itijaah qalu qaaday dalka suudaan waayahay beesha caalamka wataa golihii amniga qaramada midoobaa kulan gaara ka yeeshay dalal ayaa kasoo horjeestay sida milatariga ay wax u wadaan dimuqraadiyadda dadka ay raadinayeen haddaana dhankeeda loo jeedin mustaqbalka iyo xaaladda siyaasadeed ee suudaan muxuu ku dambeyn karaa wuxuu ku dambeyn karaa in badan ba hogaamiyihii hore dalka suudaan cumar cumar xasan albashiir oo iminka xiran wuxuu ahaa nin in badan kasoo horjeeday dowladaha reer galbeedka iyo wadamada khaliijka isbahaysi lalahaa qatar iyo turkiga marka waxaa kale jira arrinta saldhiga uu sawatin ee badda casi uu kuleeyahay turkigu inay wadamadan khaliijku ay ka saaraan yani saameynta dalka turkigu ku yeeshay dalka suudaan beesha caalamka oo reer galbeedku uu hogaamiyo waxay qaadan doonaan oo ay dhegeysan doonaan tallaabooyinka milatariga dalka suudaan waxaanay heli doonaan marka ugu dambaysa aqoonsi caalamiya waxaana dalka suudaan waxaana dalka suudaan la rabaa inuu la mid noqdo sida dalka masar oo kale sida dalka libiya oo kale marka waxaad moodaa saddex geesood dalalka suudaan masar iyo libiya saddex goosooga moodaa ay ay xukunka qaban doonaan dal jarnaala iminkana dalka suudaan waxaa loo diyaarinaya keliya ku-xigeenka golaha gudoomiye ku-xigeenka golaha militariga ninka la oqlo ayaa loo diyaarinayaa inuu madaxweynaha soo socda dalka suudaan u noqon doono waayahay ayadoo hadda dad dhowr iyo soddon qofa isniintii la dilay sidoo kale kuwa la leeyahy isbitaalka lagala baxa iyagoo dhaawaca kuwo kaleeta la xirxirayo militariga caburin durbaba la dareemaya inay sameynayaan ayaa haddana doorashadii waxay leeyihiin waan soo horumarinay oo wakhti yar gudahooda lagu qaban doonaa marka taa laftirkeeda cabsi iyo walowal intee la eg ayay leedahay in militariga xukunka inay ku ballaarsadaan ay rabaan camal ah anigu u malay maayo kolley doorasha way dhacaysa laakiin waxaa dhacaysa wax doorasho weeg oo nin military dalka uu qabsan doono uu ka talin doono dadkana yani dhammaantood waxaa talin doonaa dadka hogaamiyeyaasha banaanbaxayaasha dhammaantood waxaa loo diri doonaa xabsiyada dowladda halka kasoo baxdana waxa ay aqoonsi caalami ay ka heli doontaa wadamada reer galbeedka iyo maxaan ku dhahay wadamada khaliijka marka arrinta arrinka suudaan xaaladeedu iminkuunbay bilow tahay dadka la laayay maalintii dhowteel shalayto lagu laayay dalka suudaan waxaa lagu soo beegay xilli ay dunida muslimku ay isu diyaarinayso maalinta ciid ciid ciidulfitriga si aan iyadoo dadku ay ku mashquulsan yihiin ciidulfitriga ayaa dadkan banaanbaxayaasha la laayay marka yacni isla nafsu shaygii maxaan ku dhahday waa dariiqii ay masar madaxweynaha dalkani masar uu ku laayay dadkii banaanbaxayaasha sida raabico oo kale tii oo kale unbaa suudaan ka dhacday marka waa wax la sugayo in badan ba ay la saadaalinaya unba ahayd u malayn maayo xataa haddii doorasho dhacdo doorasho xaqa oo xalaala oo dadka suudaan qofkay rabaan ayaa kusoo bixi doona waxaa iman doona nin militaria oo kursiga xoog ku yimaada
kaasina waxa uu ahaa cabdi yaasiin axmed yool oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar khadka telefoonka ayuu ugu warramay saare cabdi axmed oo ku sugan washington
shalay dalka jabuuti si weyn ayaa looga dabaaldegay maalinta ciidulfitriga sida looga dabaaldegay deegaanada kale ee soomaalida iyo guud ahaanba dunida muslimkaba wariyaha v o eda rabadaan muuse ayaa warbixintan kasoo dira halkaasi dadweynaha reer jabuuti ayaa si wanaagsan u ciiday ciidda ciidalfidrida iyagoo ku oogay salaada ciidda goobaha bannaankaee loogu talagalay asalaatu jaamica salaata ciidilfitri ajarakum allah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sidii ay ahayd caadadu salaada ciidda kula tukaday dadweynaha goobta bannaankaee loo yaqaan garoonka cawleed ee ku taalla degmada raasdika ee waqooyiga magaalada jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo lagu yaqaan inaanu jeedin wax hadala amba khudbada xuska munaasibadda ciidalfidri hase yeeshee adeegsada fariimo qoraaloo uu soo dhigo baraha bulshada ayaa dhambaal uu soo dhigay bartiisa twitterka hambalyo la xidhiidha xuska ciidda u soo jeediye shacbiga reer jabuuti iyo dhammaan ummadda islaamka madaxweynuhu wuxuu sidoo kale hambalyo u diray ciidamada jabuuti gaar ahaan kuwa xasilinta ammaanka ilaa kuwa ku sugan xuduudaha jabuuti oo uu tilmaamay doorka firfircoon ee ay ku leeyihiin nabadgelyada iyo xasiloonnida jabuuti isagoo madaxweynuhu dhinac kalena ku nuxnuxsaday inuu ku boorinayo dadweynaha reer jabuuti inay ilaaliyaan midnimada qaranka jabuuti iyo isku xidhnaanta bulshada iyadoo uu xusay in adkayntooda laga soo shaqeeyey muddo sanaawaata amba sannado badan dhinac kale wasiirka jabuuti ee maaliyadda iyo dhaqaalaha ilyaas muuse dawaale oo aan kula kulmay goobtii uu ku tukanayay madaxweynuhu ayaa sidan ii sheegay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan adiga oo ridwaana iyo beesha v o egaba horta kow aan nileeyahay ciid wanaagsan shacibka reer jabuuti iyo madaxda reer jabuuti uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar iyo ooridiisa khadre maxamuud xayd iyo dhammaan cayladiisa iyo reer jabuutiba caam ahaan waxaan leenahay ciid wanaagsan ilaahay sanadkaa sanadkiisa caafimaad iyo nabadgelyo horumar anagu wada gaadhsiiyo gebigeenba waxaan leenahay dee waa bil khayr qabtaan ka soo baxnay bil cibaadaan ka soo baxnay ilaahay naga wada aqbalo dhammaan ducooyinkii iyo lase wixii camalaan soo falnay ilaahay naga wada qabla gebigeenba intii aan ku xasuusinaynay haraadka iyo gaajadaasi soomka inaan ku xasuusanna ahaydna ilaahay sanadka sanadkiisa ka saaraan leenahay qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti ayaa iyaguna sidan iigu warramay farxadda ciidalfidrida xuseen jaamac aadan maanta farxad aada bay tahay ciidan aad farxad bay tahay maadaama aan aad usoo socnay soonkii aad baan socnay farxad aad ay tahay markaasaan haddana ku tukanaynaa miskiidkii muxuu ahaa xaggii brisaan ku joogay marka farxaddayda ma soo koobi karayo marka khayr baan rajaynaya insha allah sanada ciideeda ciideeda kale insha allah ilaahay kii dhintay shalay noolaa dhintay maanta soo gaari waa ciidda ilahay naxariso kuwa noolna ilaahay caafimaad u ziyaadiyo soonkaa soonkiisa ilahay inana wada gaarsiiyo insha allah ideelkeenanba insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak ridwaan waxaa la yidhaahdaa maxamed cumar buux alxamdulilah maanta ciiddu waa maasha allah tabaaraka allah ilaahay mahadi weeyaan reer jabuuti iyo ummadda islaamka oo dhanba waxaan ugu rajaynayaa caafimaad iyo cimri dharar dhammaan ummadda muslimka oo dhan ridwaan adigana si gaara yaan kuu salaamaya ciid mubaarak kuleeyahay iyo dhammaan v o a do dhan rabadaan muuse v o a jibuuti ciid wanaagsan ciid wanaagsan ayaan ramadaan oo annagana ku leenahay dhammaan ummadda soomaaliyeed dhegeystayaal waxaan weli ku guda jirnaa maalintii labaad ee ciidda waxaan idiin soo qabanay hees ka mid ah heesaha ciidda waxaana ku luuqeyneysaa maryan mursal ciise heestaasi ciidda ee fanaanada maryan mursal ciise ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasanoor iyo dhinaca soo saarista oo inoo joogay saaki bashiir abeekar cabdulaahi ayaa intaasi noogaga dhantan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo ciid wanaagsan subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.